alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala alihi wasaxbihi waslama tasliima kasiira qaala almualifu raximah llah wayucrafu waa la garanayaa almaniyu manidii bitadafuqin burqashaa lagu garanaya aw taladudin baa lagu garanayaa macaansasho la macaansado aw riixi talcin ama ubax timireed geedka timirta naqliga la idhaha timirtiisa urtiisoo kale ayaa lagu garanaya aw cajiinin aw riixi cajiinin ama qoosh urti idaa kaana baa lagu garanayaa urtaa haddii uu yahay ee almaniyu manidu ratban mid qoyan wabayaadi baydin ee wayucrafu waxaa lagu garanayaa biriixi bayaadi baydin beed cadiintii urtiisa ayaa lagu garanaya macnaa beedka intiisa xabkiisa cad urtiisoo kale inuu leeyahy idaa kaana baa lagu garanayaa haddii uu yahay almaniyu manidu jaafan mid qallalan famataa markii wujida la helo waaxidun mid midkaasoo minhaa sifaadkaa la soo sheegay ka mid a kaana wuxuu ahaanayaa alkhaariju waxaa soo baxay maniyan mani buu ahaanaya manidaasoo muujibu mid waajibinaya lilqusli meedhasho wamataa markii fuqidat la waayo kulluhaa calaamaadkaasi oo dhan lam yakun noqon maayo maniyan mani noqon maayo walaa yushtaratu lama shardiyo albayaadu cadaankii iyo wasakhaanatu adkaantii fii maniyi rajuli ninka manidiisa looma shardiyo oo sifada manidiisu ay leedahay hadiyo jeraale waa inay cad tahay adag tahayna laakiin taasi shardi maninimada uma aha wala sufratu ee walaa yushtaradu lama shardiyo asufratu huruudnimo lama shardiyo iyo wariqatu jilayci fii maniyi lmar'ati gabadha manideeda looma shardiyo walaa ghusla ghuslimuu fii madyin ama fii madiyin labadu waa saxe madi dhexdeed waajibin wa huwa madidu maa-un biyo weeye biyahaasi oo abyadu cad biyahaasi oo raqiiqun jilicsan biyahaasi oo lasijun dhegada oo yakhruju biyahaasoo soo baxa bilaa shahwatin shahwo la-aanteed cinda almulaacabati ciyaaritaan agtii buu soo baxaa walaa fii wadyin ay walaa ghusla ghuslimuu fii wadyin ay fii nusuuli wadyin ama wadiyin wadi soo bixitaankeedaanu ahan wa huwa wadiguna maa-un biyo weeye biyahaasoo abyadu cad biyahaasi oo kadirun calow ah oo thakiinun adag oo yakhruju soo baxa caqiiba albawli kaadida dabadeed aw cinda xamli thaqiilin ama shay culus qaadisi fain shaka haddii uu shakiyo haddaba shaksu qofkii hal khaarijuhu kiisan soo baxay hal khaarijuhu kiisan soo baxay maniyun mani ma yahay aw madyun mise waa madi takhayara yacnaa wuu door yeelanayaa inshaa hadduu doono jacala wuxuu ka yeelayaa maniyan oo yactaqid anahu maniy oo ictiqaadiya inuu mani yahay wakhtasala waa maydhanayaa markuu mani ka yeelo faqad oo keliya uu maydhanayaa un oo bimacnaa weysaysan maayo waa in haddii aanay wax kale dee u raacin weeye oo weysada jebiyaa wa in shaa haddii uu doonona jacala wuxuu ka yeelayaa madiyan waqasala waa maydhayaa maa shaygii uu maydhayaa ama alladii kii asaaba gaadhay badanahu jirhkiisa iyo wathoobahu maradiisa minhu shaygaa soo baxay xaggiisa ka gaadhay wa tawada'a waana weysaysanayaa walaa yakhtasilu maydhan maayo wal afdalu sidaa afdalkii waxay an yafcala inuu sameeyo jamiica daalika arrimahaas oo dhan inuu maydho oo jirhkiisi iyo maradiisiina uu ka maydho isla markaana u weysaysto wayaxrumu waxaa ku xaaraantimoobaya biljanaabati janaamada maa shaygii xaruma xaaraantimoobay bilxadai xadadkii yaraa ku xaaraantimoobay wakadaa saasoo kale yaxrumu waxaa ku xaaraantimoobaya biljanaaba allubthu nagaanshii fi lmasjidi masaajidka lagu nagaado wa qiraa'atu lqur'aani iyo qur-aankii akhrintiisii walow bacda aayatan walow kaana haba ahaadaba ee alqur'aanu qur-aankaasi almaqru'a ee la akhriyaya bacda aayatin aayad barhkeed ba ahaadee wa tubaaxu waa la xalaaleeyaa adkaaruhu qur-aanka adkaartiisa laa biqasdi qur'aanin qur-aan iyadoo loo qasdiyey markaan la akhriyin fain qasada hadduu u qastiyo adkaarta markuu akhrinayo alqur'aana qur-aan inuu akhriyaya haddii uu niyeysto casa waa caasiyaya oo caasi buu ku noqonaya qiraada waayo nin wuxuu noqonayaa junuba qur-aan akhriyey aw dikra u qasada ama hadduu u qastiyo adikra dikra hadduu u qastiyo aw ama laa shaya shayba aanu shayba laa shaya shayna shayba qasada aanu u qastiin jaaza waa bannaaye bimacnaa dikrigaasi walow waxaa u bannaan junubkii almuruuru baa u bannaan maritaan bimasjidi masaajid uu maro wayukrahu waa la karhaa almuruuru fi lmasjidi masaajid maristiibaa lahu loo karhaa junubka ligayri xaajatin xaaje la-aanteed waxa weeyaan uu maro halkan mualifku raximah llahu tacaala waxa uu ka gudagalay calaamaadkiila qofka waxyaabaha ka soo baxa ee biyaha waa noocyo badan yihin mani baa ka soo baxda oo madi baa ka soo baxda oo wadi baa ka soo baxda wakadalika rutuubaad kale ayaa jira qoyaano kale oo dee farjigu uu yeelan karo marka maxaa lagu garanayaa axkaamtooduna waa kala duwan tahayoo qaarna maydhashay waajibinayaan sida manidii qaarna istinje iyo waxay waajibinayaan weyso sida madidii iyo iyo wadidii qaarna waaba iska daahiroo istinje ma waajibinayaan laakiin weysadii bay jebinayaan cala almadhab marka calaamaadkii manida ee kuwa kale ay kaga soocmaysay ayuu halkan ku sheegay mualifku oo wuxu uhi wayucrafu waa la garanayaa almaniyu manidii waxaana mani loogu magacaabay liannahu yumna ay yusabu waa la shubaa wa yucrafu waa la garanayaa almaniyu ee manidii bitadafuqin baa lagu garanayaa burqashaa lagu garanayaa calaamadihiisa ka mida ee an yakhruja daafiqan isagoo burqanayoo boodaya inuu soo baxo waayo ilaahay markuu sifeynaya wuxuu yidhi min maain daafiqin buu yidhi taasi markaa maninimada miyay shardi u tahay madhabku waxa weeye inaanay maninimada taasi shardi u ahayn haddii la helo calaamadaha kale waxay leeyihiin haddii dee ladadii la helo qofku marka ay ka soo baxayso uu macaansanayo oo shahwa dee ay la socoto walow isagoo iska dareeraya oo si tacbaana isaga socdoba ha soo baxee oo mid boodaya oo burqanaya yaanu noqone maydhasha ayaa waajibaysa horese waxaynu usoo sheegnay sida raajixii inay tahay saddexda imaamo kalena ay ku tegeen in maninimada ay shardi u tahay tadafuq booditaanka iyo burqashadu walow shahwabaha la socotee ile madidaba waa tashahwadu la socotee oo maray ka soo baxayso macaansi baa jireen haddii aanay bood ahayn oo aanay daafiq ahayn ay madfuuq aanay ahayn waxa weeyaan maydhasha ma waajibayso waxaynu sheegnay xadiidkii cali imaamu axmed iyo ay wariyeen iyo abu daawuud iyo idaa fadakta almaaa riwaayaadka qaarkoodna xadafta almaaa biyaha haddii aada ganto fakhtasib wailaa falaa gusla calayk waana xadiid saxiix haddii kale meedhasha kuguma waajibin ibnu cabaasna wuxuu yidhi sida bukhaari uu ku wariyay fi taarikhi alkabiir biisnaadin saxiix inamaa yajibu alguslu idaa ahraaqa almaa calaa shahwatin waxay meedhasha qofka ku waajibaysaa uun marka biyihii uu qubo iyada oo qubistaa shahwa ay la socoto nacam aw ama yucrafu waxaa lagu garanayaa biladatin baa lagu garanayaa macaansi uu macaansanayo bikhuruujiisa oo bixitaankiisa walow yaanu noqonba mid mutadafiqaba yaanu noqone aw ama yucrafu waxaa lagu garanayaa biriixin baa lagu garanayaa ur urtaasi oo ka riixi dalci naklin nakliga geedka la yidhaahdo ubixiisa urtiisoo kale ah aw ama yucrafu waxaa lagu garanayaa biriixin riix ur oo ka riixi cajiinin qoosh urtiisoo kale ah goormaa lagu garanayaa urta noocaas idaa markii baa lagu garanaya ama idaa haddii baa lagu garanayaa kaanuu yaha almaniyu manidu radban mid qoyan aw ama yucrafu waxaa lagu garanayaa biriixi bayaadi baydin beed cadiintii macnaa intiisa cad riixdiisa iyo urtiisoo kale idaa kaana haddii uu yahay almaniyu manidu jaafan mid qalalan hadduu yahay famataa markii uujida la helo waaxidun mid la helo waaxidkaasi oo minhaa sifaatkan ka mida min hadi alcalaamaat kaana wuxuu ahaanayaa alkhaariju kaa soo baxay min alfarji ka soo baxay maniyan buu noqonaya laa hayra uma noqon karo madi iyo wadi iyo wax kala toona muujiban buu noqonayaa manidaasoo muujiban mid waajibiya lilqusl maydhasho markaa mar hadduu yihi mani buu noqonayaa dee manidu meydhashada inay waajibiso khuruuj lmani horuu usoo sheegay muujiban lilqusli dan dambe waa lita'kiidun tii horunbuu ku ta'kiidinaya wamataa markii fuqidat la waayo kulluhaa calaamaadkan oo dhan lam yakun noqon maayo lidalika alkhaariju kaa soo baxay ee min alfarji ka soo baxay maniyu noqon maayo laakiin muxuu noqonayaa dee hayruhu buu noqonayaa ama madi buu noqonayaa ama wadi buu noqonayaa damiiri wuxuu yidhi isagoo tilmaamaya waxaa lagu cileeyey awsaaftan waxa laga helo maninimadiisa liannahu laa tuujadu sifatu min hadihi sifaat fii khaarijin hayrihi waayo sifaatkan mid ka mida oo laga helaayo mid farjiga ka soo baxo aan mani ahayni ma jiro liannahu laa tuujad sifatu min hadihi sifaat fii khaarijin min hayrihi waayo sifo ka mida sifaatkan oo laga helaayo mid farjiga ka soo baxo aan mani ahayni ma jirta buuri walihaada kii laga helaa muxuu noqonayaa mani buu noqonayaa daahirka hadalka musanifku waxa weeye inaanu farqi u dhaxayn calaamaadka marka laga hadlayo manida ninka iyo manida gabadha sidaasi ayaanay aktharku ku tegeen in manida ninka iyo manida gabadhu ay sifaatkan ka midaysan yihiin tadafuqa iyo ladada iyo riixda noocyadeeda kala duwan iyo raayaxada noocyadeeda kala duwan laakiin khazali oo kale wuxuu uhi laa yucrafu maniyu lmar'ati ila bitaladudi tadafuq ma laha buu ihi manida gabadho maxaa lagu garanayaa macaansi ibnu salaaxna wuxu uhi laa yucrafu ila bitaladudi waalriix oo taladudka muxuu ku daray raayaxada urta ayuu ku daray sidaasi ayaanu jasmiye alimaamu nawowi fi sharxi muslim oo tadafuqa waa ka reebeen calaamaadka manida gabadha lagu garto asubukina wuxuu yihi waa sida muctamadka ah walaa yushtaradu lama shardiyo buu yihi fii wujuubi lqusli maydhasho waajibitaankeed bisababi khuruuji lmaniyi ay u waajibto albayaadu caddaantii lama shardiyo iyo wasakhaanatu adkaantii fii maniyi rajuli ninka manidiisa looma shardiyo oo sida khaalibkaa manida ninku waa caddahay islamarkaa waa adag tahay laakiin taasi shardi uma aha maninimadeeda oo haddii manidiisa tusaalahaan madow ay noqoto ama casaan dhiigoo kale ay noqoto hadday khafiif noqoto manidiisu laakiin calaamadaha kale laga helo qusligii waa waajibaya haddii asfar raqiiqa ay noqoto tii dumarkaoo kale ay noqoto waayo qusligu wujuubu lqusli waa manuutun binusuuli lmaniy maydhashada waajibitaankeedu waa mid ku xidhan manida soo bixitaankeeda wax mani la ydhaha inuu soo baxo ee kuma xidhna midabkeeda iyo iyo qaradeeda walaa tushtaratu looma shariyo asuf walaa tushtaratu lama shardiyo asufratu huruudnimo iyo wala riqatu jilayc ciitoona fii maniyi lmar'ati gabadh manideed looma shardiyo oo lama odhanayo meydhasha gabadhii ku waajibi mayso hadday manidii ka soo baxdo iyadoo caddaanahoo oo adag inta badan manida dumarku sifadan ay leedahay bay idhahdaan asfar raqiiqa laakiin calaamad uma aha maninimada haddii calaamadaha kale la helo oo sifaadkan la waayo lama odhanayo mani maaha walaa gusla guslimuu fii madiyin ay fii nusuuli madiyin madi soo degisteed dhexdeed ma ahaan qusli oo markaa madyunna waa la odhan karaa madiyunna waa la odhan karaa madiina waa la odhan karaa luqadaa markaa u dambaysa iyadu waa waa gariib weeye labada horena waa maxay waa mashhuur bimacnaa madida kama waajibaysa meedhasha weeyaan macnuhu de xadiidkii waxaa u daliila caliya miqdaad markuu rasuulka u diray kuntu rajulan madaan markuu yidhi ee miqdaad rasuulka u diray siuu masalada usoo weydiiye rasuulu ka meedho ma odhane muxuu yidhi wuxuu yidhi liyaqsil dakarahu waliyatawada ha istinjoodo hana weysaysto saasaanay saxaaba u tasriixiyeen sia cabdillahi bni cabbaas oo kale inuu qusligu manida uun ka waajibo wa fi lmadiyi walwadiyi wudu'un waxaa la idhahda madida iyo wadidana weysa ayuunbaa ka waajibta madidii buu tacriifiye wuxuu uhi wahuwa madidu maaun biyo weeye biyahaasoo abyadu cad biyahaasoo raqiiqun jilicsan biyahaasi oo lazijun dhegada macanaa dhegdheg laho dee meeshii uu maro yacnaa ku dhegaaya oo isjiidjiidanaya biyahaasoo yakhruju soo baxa bilaa shahwatin yacnaa shahwad la-aanteed buu soo baxaa cinda almulaacabati yacnaa ciyaar agteed baanu soo baxaa marka ninkuu dee gabadh la fara ka ciyaaro ama cinda tadakuri ama markuu jimaaciya wax la mida uu xusuustaba marka waa ka samqi oo kale waa sida xabagta oo kale waa isjiidjiidanayaa meeshii markaa waa ku dhegaya taasi calaamad bay u tahay walaa wadin ay walaa qusla quslimuu fii wadyin ay fii nusuuli wadyin ama wadiyin wadi soo bixisteed qusli dhexeed ma aha macanaa qusli ka waajibi maayo wadidiibuu markaa tacriifiye wuxu uhi wahuwa wadidu maaun biyo weeye biyahaasi oo abyadu cad aydan sidii kuwii horo kale oo kadir maaun abyadu oo kadirun kuwa calowa calow dhooqo dhooqo oo sakhiinun kuwa adaga oo yakhruju soo baxaa caqiba albawli kaadida dabadeed ayuu soo baxaa oo cinda xamli shayin thaqiilin ama shay culus qaadistii agteed buu soo baxa ama dee qofku markuu camal iyo shaqo adag uu qabto horena waxaynu u sheegnay asarkii caaisha ay lahayd waxa ay weyse uga waajibtay liannahu inamaa yakhruju bacda albawl kaadida dabadeed ayaa wadidu ay soo baxdaa ibnulmundirna waan igi sheegnay markaa qowlkiisi uu yidhi wadidu sideeda weyse uma waajibiso kaadidan ay ka dambayso dee laga yaaba inay dhex socotabana ayaa waajibinaysa waysada oo isagu ma ictibaarinayo makhrajka une makhrajka iyo khaarijka labadaba waa ictibaarinaya sida kutubtii hore aynu kusoo sheegnay fain shaka haddaba haddii uu shakiya shaksu qofkii halilkhaariju macnaa khaarijuhuba ayaa meelaha kutubta qaar ku qoran sida matrigan ka akriyay halilkhaariju ka soo baxay min alfarji ka soo baxay aw min adakari ka soo baxay halilkhaariju ka soo baxay maniyun mani ma yi aw ama madiyun madi ma yahay uu ka shakiyey ee huwa maniyun aw huwa madiyun oo macnaheedu waa maxay labadaba calaamadahoodii baa laga helay dee calaamaatu lmaniy iyo calaamaatu eesh almadiy labadiiba waa laga helay takhayara waa door qaadanaya oo bimacnaa doorasha ayuu leeyahy doorashada nooceeduba markaa sii tilmaamo wuxuu uhi inshaa hadduu doono jacala wuxuu ka dhigay ictiqadahu wey wuxuu ka aamini doonaa maniyan mani buu ka aamini oo axkaamtii manidu markaa siin doonaayo wakhtasala waa maydhanoo faqad oo keliya oo biniyati rafci ljinaaba aduayuu ayuu ku maydhan doonaa oo markaa macnaheedu faqad muxuu yidhi macanaa waxyaabihii kale maradii hadduu gaadhoo kale inuu ka maydhaa dee kuma waajibayso waayo dee manidu waa shay daahira weeye waxaanu dee ictiqaadi shay an ka soo baxay inuu yahay mani wain shaa hadduu doono jacalow ictiqada wuxuu ka aamini doonaa madiyan buu ka aamini aw wadiyan badee wakasala waana maydhi doonaa maa aladii kiibuu maydhi asaaba gaadhay badanahu jidhkiisa wa thawbahu ee wa asaaba gaadhay thawbahu maradiisa shuraaxda qaarkoodna waxay wadunaa bimacnaa awo aw thawbahu laakiin sideedan haddii loo akriyana sida khaalibkii dee waa in jidhka iyo maradaba ay gaadho waxa weyaan madidu dee jidhkiina waa laga maydhayaa marada lafteeda waa laga maydhaya laakiin maydhista khafiif baa laga dhigi karaa rushayna sida xadiidka sahal ibnu xunayf kusoo aroortay minhu xaggiisa ka gaadhay oo asaabadaasi ayaa minhudani waxa weyaan ay ku tacalluqaysaa ilaa maa asaaba buu unoqonayaa damiirkan minhuda ku jira oo watawada waa weysaysan doonaa markaa weysaa ku waajibaysa goormay weysa ku waajibaysa cinda iraad ficli salaadii haddii uu doono arrinkaa dabadiya inuu tukado walaa yaktasilu maydhan maayo ay laa yajibu calayhi an yaktasil kuna waajibi mayso inuu maydho oo maxay ugu waajibi weyde liannahu ikhtaara kownahu eesh madiyan aw wadiyan waayo wuxuu doortay dee uu ictiqaaday in shayan ka soo baxay uu ka shakiye uu yahay madi uu yahay ama wadi uu yahay haddaba doorashadan isaga la siiyey maxay sheekhow ku binaysan tahay ee la yidhaha haddii uu ka shakiyo kan ka soo baxay ma mani baa mise waa madi ha kala doorto oo ama mani ha u ictiqaado o axkaamtii manida ha siiyo ama madi ha u ictiqaado oo axkaamtii manida ha siiyo waxay ku binaysan tahay waxay liannahu idaa ataa bimuqtadaa axadima bari'a minhu yaqiinan labadan soo lama odhan ha kala doorto labadii haddii mid uu doorto oo muqtadihiis iyo wixii uu keensanayay uu sameeyo kaa horta waa ka beri noqday soo ma waxaan ka soo baxay wuxuu ixtimaalaa inuu mani yahay ama madi yahay wuxuu doortay tusaale ahaan inuu mani yahayoo waa ka maydhay hadduu mani ahaa manidiima ka beri noqday waa kan ka maydhae haa kii kalena walaslu baraa'atu min alaakhari asalku waa maxay ka kale soo hadhayna inuu inuu beri ka yahay de ila ma yaqiin kuma sugnaane waa ka shakisan yahay asalkaana dee wax cad oo caaridaya oo meesha ka saaraa ma yaaliin madibaabuu doortayba inuu madi yahay oo deetana axkaamteedii buu siiyeyo waa ka istinjoodo jidhka iyo bara iyo meeshay ka gaadhayna waa ka maydhay waana weysaystay haddii kaa uu ka shakisan yahay markaa xaqiiqa xaqiiqo madi uu ku yahay madida muqtadaheedii ma ka beri noqday haa maxaa hadhay ixtimaalkii labaad waa inuu mani yahay dee asalku waa maxay waa inaanay mani ka iman mani inay ka timi yaqiin kumay sugnaane axkaamtii manida inuu beri ka yahay baa dee asala ilaa ay sugmayso marka takhyiirku sheekhow taasuu ku binaysan yahi waana sida dee madhabku uu yahay laakiin aima khilaafay oo shiraazi oo kale wuxu uhi yalzamhu muqtada almaniyi walmadiy jamiican waana masalo hore inoo soo martay bay tani shabahdaa masaladaa hore maxay ahayd ninkii yaqiinsaday xadath iyo tuhri labaduba inay ka xaasileen labadooda ka horeeyey ka shakiyey sida raajixii maxay ahayd walo madhabkaba yaanay ahaane inay waajib ku tahay inuu weysaysto soo maaha tanna tiibay shabahdaa shiiraazi wuxuu yihi yalzamuhu muqtada almaniyi walmadiy tan iyagu ay manduubka ka dhigeen ee ay yidhaahdeen wal afdalu an yafcala jamiica daalika ayuu waajibiyey oo maadaama shaygan ka soo baxay inuu mani yahay iyo inuu madi yahay uu ka shakiyey waxa waajib kuwa wixii mani ay keensan lahayd ee axkaama iyo wixii ay madiyi keensan lahayd ba inuu sameeyo saasaa waajiba buu yidhi waana wajhun fi lmadhab xakaahu raafici raafici baa ka xikaayooday naweyne kaa laftiisa ayuu doortay doorashada noocaasi haddaba maxay ku binaysanta waxay doorashada noocaasi ku binaysan tahay lianna dimatahu ishtaqalat biaxadihima soo maha ninkan dimadiisu labadaa midkood ayay mashquul ku tahay labadaa midkood baa ayaa ugu yaraan ku waajibay de ama madi muqtadaheedii wixii ay keensanaysay ama mani muqtadaheedii labada midkood bay dimadiisu ku shuqloon tahay walaa tasixu asalaatu ilaa bihi kaa dimadiisu ay ku shuqloon tahay muqtadihiisii iyo axkaamtiisii ilaa uu la yimaadana dee salaadiisu ansixi mayso walaa naclam anahu ataa bihi ilaa idaa jamaca baynahumaa mana garan karno kii dimadiisu ay ku mashquulsanayd muqtadihiisii inuu sameeyey ma garan karno ilaa labadooda inuu jamciye mooyaane oo hadduu iska doorto inuu mani yahay waxaaba laga yaabaa kay dimadiisu ku mashquulsanayd muqtadihiisi inaanu manidaba ahayne maxay u ahaa madida u ahaa hadduu iska doorto ka dimadiisu ku mashquulsanayd inuu yahay madida oo nacam hadduu iska doorto madida dee waxaa dhici karta inaanu madiba ahayn kay dimadiisu ku shuqloonay ee uu yahay maxay mani marka waxa dimadiisu ay ku bari noqon kartaa uun oo uu ku tukan karaa tahaaro saxiixa oo yaqiiniya ama ma ama madnuuno ah danan ghaaliban marka waxa weeyaan labadiiba la yimaada muqtadahooda لhada النwي mxuu yihi لأna dimthu اshتaغalat bطahaarade ninkan waynu hubnaa طahaaro in lagu leeyay طahaar ay ku waajibtay soo ma walaa ystabixu الصalaaةa إila bطahaaraةi mutayaqanaةi أw maضnuunaةi أw musتصxabة tii hore tacliilkeedi soo ma arkaysa masladii hore imika aynu shaaray salaadana wuxuu ku ibaaxaysan karaa un طahaaro uu hubo ama uu malaynayo male xoog badan ama mustasxabaa asal iyadu dee marka horeba ahayd walaa yaxsulu dalika ila bificli muqtadaahuma jamiican waxaana tahaaro noocaasa uu ku tukan karaa uun labadan uu ka shakiyey taasiibtay manida iyo madida wixii labadooduba ay keensanayeen inuu sameeyo saas ayaa saxiixa markaa sida afdalka uu ka dhigay ayuunbaa waajiba u yihi walafdalu an yafcala eesh jamiica dalika waxaa la soo sheegay o dhan inuu sameeyo ay muqtada almaniy wa muqtada eesh almadiy halkan mualifku wuxuu ka gudagalay wixii ku xaaraantimoobayay janaabada wuxu uhi wayaxrumu waxaa xaaraantimooya biljanaabati janaabo waxaa ku xaaraantimooyay ay sababaha bisababiha maa shaygii baa ku xaaraantimoobaya xaruma xaaraantimooya bilxadai xada ku xaaraantimooya alxada lasqar alxadatu lasqar wixii ku xaaraantimoobayay muxuu ahaa kuma inoo sheegaya shaakiro salaadii fardaha wa naflaha salaatu ljanaasa ma ku jirtaa waayo tutanaan rukuucii sujuudtoon aan lahayn miyaanay ducaawun maqsuudku ahayn oon adoon weysaysan miyaan laysaga ducayn karin maydka waayo de maxaa loogu shardinaya waaba nin baaba ku yidhi maxaa dahaaro looga shardiya rukuucii sujuudtoona ma lahee waa duca uune ma ducaa loo shardiyaa weyso xanafi baa ku helay an nabiy alayh salatu salaam samaaha eesh salaata waayo salaadii ko masl musxaf xamluhu baaqi baaqi waa harsanta haye tawaafkii iyo weli qaar baa hadhee kuu sheegay weli qaar harsan yihin haye sujuud tilaawa iyo sujuud shukr sax marka wixii xadad ku xaaraantimoobayo kuwaasa xadadulasqarka ayaa janaabada ku xaaraantimoobaya wakada saasoo kale yaxrumu waxaa xaaraantimoobaya yana biljanaabati waxaa ku xaaraantimoobaya allubthu ee almugthu nagaansho fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa uu ku nagaado oo intii hore dheeraad ka tahay ziyaadatan calaa maa yaxrum bilxadai alasqar ya waay intaa yarma dhameeya soan joojiye marka allubthu fi lmasjid baa ku xaaraantimooya buui lubsiga maxaa looga jeedaa yani alkaynunatu albaqaau fi lmasjid baa looga jeedaa ama ha dhex fadhiyo ama ha dhex taagnaado ama mutaradidba ha noqdo hadduu marba dhinac u dhex qaadayo masaajidka uu socsocdo waa laabithun fi lmasjidi wey waa mid masaajidkii ku nagaaday waayo waxay dhahan janaabadu waa ka adag tahay bay yidhaahdeen xadathu lasqarka aayaddana waa daliishadeen laa taqrabu salaa waxay dhahan salaada waxaa looga jeedaa mawaadicu salaa baa looga jeedaa masaajidadii waxaana u daliila lahuddimat sawaamicu wa biyacun wa salawaatu oo masaajidkii ilaahay salaad buu ku magacaabay tafsiirka noocaasiina saxaabada qaarkood waa ka soo arooray laakiin intaan arkay miduu ka ansaxay maan arag tafsiirka kalena waxa weeye in salaada lafteedii loo jeedo sidaasi ayaana asal ah xadiidkana waa xujaysteen laa uxilu lmasjida laa lixaa'idin walaa junubin abu daawuud baa wariyey laakiin xadiidku dee sida cinda ahli alcilmi bilxadiid waa daciif weeyi wayaxrumu waxaa kaloo xaaraan ka noqonaya cala ljunubi kii junubkaa qira'atu lqur'aani qur-aanka akhrintiisa waa xaaraan ka noqonaysa walaw kaana laba noqoto alqira'atu aw almaqru'u bacda aayatin ba ha noqde walow xarfan waaxidan ha noqdo oo oo u qasdiyey kuwa ka dambeeyana dee inuu la yimaado xadiidka tirmidi baanay taa u xujaysteen laa yaqra'u ljunubu wala alxaa'idu shay-an min alqur'aani laakiin waa xadiid daciif walihada damiiru wuxuu yihi walaakinahu daciif xadiidku saaxibu najm lwahaaj ibnulmundir iyo daawuudiyana inay baneeyeen buu tilmaamay wa ajaaza ibnulmundir wa daawuudu an yaqra'a aljunubu alqur'aana waana sida raajixa horeyn masaaishan usoo maray wayubax waxaa la xalaaleeyo hi adkaaru qur-aanka adkaartiisii adkaartii qur-aan ku jirtay dee sida ducooyinkii iyo adkaartii sida inuu yidhaha tusaale ahaan dee bismi illaah isagoo junuba kuraashinkii bilaabaya bismi illahina dee qur-aanka waa ku jirta inahu min sulaymaan wainahu bismi illahi raxmaan raxiim iyo laa xawla walaa ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun oo kale markay musiiba dhacdada isagoo junuba waa odhan kara iyo subxaana aladii sahara lana hada wama kuna lahu muqriniin ama rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana wuxuu uga qastiyey duco ee qur-aan ugama qastiyin laa biqasdi lqur'aani ilaa yaqra'u ku akriyi maayo biqasdi lqur'aani qur-aanu qasdintii ku akrin maayo waayo waxay waayo liana alacmaala binniyaat oo mar haddaanu qur'aan u niyoon dee qur'aan noqon maayo sida saxiixana hada alxukmu laa yakhtasu biadkaari lqur'aan adkaarta kuma gaar aha bal mawaaciddii iyo axkaamtii iyo akhbaartii iyo intaba ka junubkii waa ku dhawaaqi karaa isagoon uga qasdiyin maxay qur'aannimo walihaada baa nawowi wuxuu cabiraa rawdo oo kale iyo fi rawda iyo idaa qara'a shay-a minhu shay qur-aanka ka mid a hadduu akhriyo ama khabar ha noqdo ama mawcido ha noqdo ama duca ha noqdo ama dikr ha noqdo laa calaa qasdi lqur'aani jaaza marka dikrigani qeyd maaha iska ilaali oo doona khabar ba ha noqdo inaanu qur-aan uga qasdiyin ayuunbaa ayuunbaa shardiga oo tusaale ahaan nin baa albaaba kusoo garaacayoo dabeetana waxa weeyaan ninkii albaaba kusoo garaacay buu wuxuu ku yidhi udkhuluuha bisalaam ma dikri ba mise waa duco midna maa hadde udkhuluuha bisalaam qur-aanna ugama qastiin waana junub mid macsiyo ku dhacay noqon maayo waay fain qasada buu ihi haddaba hadduu u qastiyo biadkaari adkaartiisa hadduu ula qastiyo alqur'aana qur'aan casaa macsiyo mid ku dhacay buu noqonaya aw qasada ama ula qastiyo addikra dikri aw laa shaya ama shayba ama aw ama laa shaya shayba aanu shayba aanu shayba aanu qas shayba qasada wa aanu u qastiin yacnaa fii qiraa'ati qiraa'adiisa dhexdeeda jaaza waa bannaan yihi in lahu dalik marka afar suuray masaladan yeelanaysa an yaqsida alqur'aan inuu qur'aan u qastiyo fa yaxrum soo maa suurada labaad an yaqsida alqur'aana wadikra qur'aan iyo dikri waa u wada qastiy fayaxrumu dalika ayda suurada saddexaad an yaqsida yana hayra alqur'aan waxaan qur'aan ahayn buu uga qastiyey lafdigan yajuus suurada afraad lam yaqsid shay-an jara hada alkalaam cala lisani walam yaqsid shay-an carabkiisu bu hadalka ku dareerayo qur-aanna uma qasdiyin dikrina uma qasdiyin midnaba uma qasdiyin marka afartaa suuro weyaan labana ay bannaan yihiin labana aanay bannaanayn walahu waxa u bannaan wajaasala waxa u bannaan junubkii almuruuru baa u bannaan maritaan filmasjid masaajidka uu dhex maro oo aayadda walaa junuban ilaa caabirii sabiili ayay daliishanayaan wayukrahu waa la karaahay almuruuru baa la karaaha fii masaajidka la dhex maro ligayri xaajatin xaaje la-aan uu dhex maro waayo dee masaajidkii in dariiquu ka dhigtay ayay noqonaysaayo masaajidka in dariiq laga dhigtana dee nooc min alistihaana ayaa ku jirta wallahu aclam wasala allahu calaa nabiyina maxamed